subaanin badhiyey liigiyaa kanin batay bulshoodiya ifraatee bilaan imaday subaanin badhiyey liigiyaa kanin batay bulshoodiya ifraatee bilaan imaday ilii
bushiisanaytbismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu minkalle dhegeystayaal ka dhawaada barnaamijka tarta aqoonaadka shabakada warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka uu ka weliba tartan xiisile kula jeena xaafado shalce salaami b iyo xaafadda ideeda e barnaamijka tarta aqooneedka raadiyaha iyo mabaa barnaamij oo isku kaadladaynta baglantis shabakada warbaahinta warsan iyo walaalaha garab walaal jaamacadda koonfurta soomaaliya isaas oo kale inta barnaamijka tartanka daraara iniga su-aalo diyaarintii kalunku jiisadahayta dalbayda production oo e qayb ku shaqeeya safanka iyo dhaqanka iyo saas oo kale su-aalo dhextaalka ee diyaariyahayta barnaamijka uu ka waliba nagdaase hamiinkii toddobaad ee bilo barakaysan ee ramadaan una ku daadiyeen stuudiyaha shabakada warbaahinta warsan labada xaafadood iyo marka hore xaqiijiya intiqadka diyaarka iin iyo in kale marka hore waliba n weereeyey xaafadda ideeda ee halow ideeda
halow raadio warsan
halow salaamay b
halow idaacadda warsan
waayahay eedan umaysniin lamada xaafadood siyo waktiga ilaaliyaan weli kaloo ku rajeeyaan intee nidaamka iyo deganaanshaha barnaamijka inayla dhooran oo ilaahay raala kanagda shuruudda barnaamijka hooba sii hordhacay sheega walibaa ku mid ahaa lamada xaafadood walibaa xaq in layina min toddoba su-aal wadarta guud ee su-aalona tartanka uu ka weli nagdi doonada tuma iyo afar su-aalood barnaamijka anti dareera waliba shuruudu ku mid ahaa anti saddex jeer su-aalii una ka nagaana saddex jeer iyo su-aalo laka nagee faa-iidaysi wal fursad emarle xaafadaha almaralan weere oo banadheegwayta ku gudubaan saas oo kale xaafadii su-aalla yarle si saxa sheegta walibaa kasiyaana lama dhibcood faa-iidaysina xaafadii ku faa-iidaysata hal dhibcood iyo hela doonta haddii buuqa ama si anshaxume ama deganaanshalaan barnaamijka ka daraar un aragnona oo dhiniga xaafado eh dhibcooyin iyo ku jiraana un oo markaas guddiga fadheeda doona silamad ee xaafado hobyool dareeman ama wal cabasho eh ama jawaabyo biyensi saxayan aragan weliba jira teleefon gaar ah oo hal xiriiri koran oo anshaagdhada koranse iyo jawaabta la-ta ama walayo guddiga ku aaminsanyiin kubacda inta barnaamijka dareere iyo xallii doona walaagii cabasho ah oo xaafado ku kooy wal dacwo eh ma furan barnaamijka hoob muddo dhammaada oo waqti shay dhii marka lamada xaafadood ama xaafadoy markaasi tartankan dhexeey weliba xaqanweel doonana isla inta barnaamijka dareera inta teleefon numbarka ibirli hal shan konton iyo todoba toban iyo todoba labaatan hala xiriiran oo walayo qaban sheegan si inta barnaamijka dareera dhegeystayaalkana dareerana uuna barnaamijka aan gudbiyeyna markale teleefonka hobasinkanaga oo isna lahadla kortan waa shan konton iyo todoba toban iyo todoba labaatan barnaamijka qaabkaasi ka dareera doonaho ilaah raala kamiyada lamada xaafadood noola rajeeyana intii nidaamka iyo deganaanshaha barnaamijkan la ilaaliy doonaan su-aalo dhextaalka kumaran dhegeystayaalka intiyoona ku faa-iidaysada doonan oo abaalmarin la kabiyi doona insha allah xaafadaan weere marka hore min hal daqiiqiya fursad siyaasi dareensho iyo tiyo diyaarin in barnaamijkan ogaana kubacda iyo gudagala doona arrimo kale halow xaafadda ideedaa
halo radio warsan waayahay hadhawaada muddo hal daqiiqa ee dareenkin iyo dhegeystayaalka ama taageeryaalkin oo bal hadalkan fadaasan
halo
haya hadhawaada
eediyaadan dhowno radio warsan iyadan ku faraxsan maasha allah tartanka bisha ramadaan shocortana ka hadalna oo ka golay waliba fadahayna tartanka hadda socda waliba fadahayna golay waliba aan usindhiyaa insha allah sina guul ku jirna teeda kale lamada qof haddii tartamayaan kolay lamada qola qiiblay bahaqadi maasha allah hanuunka faraxsanna haddana laga soo doonay su-aalooyinka iyo insha allah
waa eeg xaafada kale ayaan weera hallow salaame b
halo idaacadda hallow salaame
halo idaacadda warsan haye hadhawaada haldaygaga dareenkin iyo tartanka ooka
eedyada iyaan dhowna awgeedyad yaan ka faraxsana shucuurtayna salaamay ahaan walaala wayn ideedintuuna la tartagna saas oo kaleet mayba iyadan dhawaayane hadiuna badayna iyo hadii lanoo baday latioba langelamshidmiska dhawi kalay jabayaleri marka iyadan ka faraxsagna taleefanada oo taageeryaalkan hanoo weeri kuraan mayba kuma dhaaha quraaga siyeed sagaali ko konton shan soddon ili haddiina markale kanaga quraaga siyeed sagaali ko konton shan soddon ili lambarka kale ana weeri kuraan saasoo kale taageeryaalkanimagwa isuna furaaga siyeed labaati kow afarti shan labaati todoba lambarkan kadambe oo dhegeystayaalkana weeri kuraan base dadka oona taageerahani weeri kuraan maygwa furaaga todoba sagaalon afarti lama tomiyo todoba
madax xaafadood hallow jaacole هلو معدي hallow weerow نعم نعم أيوة أنا واقف waayahay lamada xaafadood dheegahaytan dhegeystayaalka sheega qof baa xaafadu soo kala jara أنا سلامي
salaamay b نعم
haye jaacole أمين كان قال لي ماي taawhe
ما كان في الدين ماي taawhe taas ما بقي الأرض أفيرة معنا أفيرة ideeda هاي ha haye أنا بيه جلعة waayahay ee lamada warqadood tono ee ka qoran tono b ka qoran qofkii ha ka toosta warqada e iyo xaafadu isla jar su-aalan ka horeeta ka daafuro doona jaacole
جاك ولا هري أنا بيه
waayahay taas weliba ka dhiganta intii xaafadda ideeda oo ka su-aalaan korayta una ka daafuro doona oo ilaahay raala kanagada wali kaloo umaadnagay xuseen iyo maxamed salaad oo guddiga garab walaal ku dareero oo guddiga kumad ah saas oo kale cabdulaahi aadan nuur jecelo oo barnaamijka ila daadihi doona iyo farsamayaqaanka barnaamijka daadihi doona cabdirashiid rashka iyo saas oo kale umaadnaga iyo macalin cali iyo hilaal sheekh shuceeb su-aalugyo gudagala doona halow xaafadaydeeda
halo radio warsan xaafada ideeda su-aalii koowaad ee tartanka uu ka intii lasinka daha fura iyo nasiiban weelatan dhiga fura su-aalo koowaadna weliba waa su-aal diini ah welibaan dhiyaase sidatan sheeg bilaabmaytii lamaad ee nabaga guursadii madi khadiijo ku amuudi mar lamaad siinka noqoy xaafadda ideeda ee weliba sheegaasana magaaga bilaabmaytii lamaad ee nabaga guursadii madii khadiijo ku amuuday mar saddexaad xaafadda ideeda dhiga fura su-aal diini ow weli sheegaasana magaaga bilaabmaytii lamaad ee nabaga guursadii madi khadiijo ku amuuday jawaabtaasin ku rajeeyaan insha allah
ayluku badinaysooy ayluku badinaysoy buuga tartanka bergaa ku gal baratanaa jare buuga tartanka bergaa ku gal baratanaa jare ku runtuu bilaawa ha taaliis bilaaway birtaa ay ku baneen runtuu bilaawa ha taaliis bilaaway birtaa ay ku baneen अन्नी बहदन ए अन्नी बहदा ए संक बाबानिया अन्नी बहदन ए अन्नी बहदा ए संक बाबानिया बेमल पधायो हावल बरसी जेल गाल को बेमल पधायो हावल बरसी जेल गाल को बेमल पधायो हावल बरसी जेल गाल को बेगमल पधारो हो वल बरकी बजे गाल को
halo radio warsan jawaabta codkiinga koran qaada
بسم الله الرحمن الرحيم إن اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه إن سؤالا جوابتها دين اسكدين ولبنا إذا سعودة بنت جمعة
kanag jawaabta زود- سعودة بنت زمعة
sax iyo qalad سعودة guddiga بنت زمعة
waayahay xaafadda ideeda ee su-aalihii koowaad ee uu kale ka bilaabay jawaabtii oo ku biyan waliba wato sax ee walin iyo saas ka heleenaa lama dhibacood
okay waaye ideeda han walaato iska jeeriya bustooda kicay caawo bustooda bustooda Kicinaa.
adigan adiga Ma anagu.
a Yaa.
laba dhibcood Naga bak.
hal dhibcood waxaan idin dhigay Ama ha u kal- gareeda horteeda idin dhigay Oo.
hal dhibcoodna yaad guriga mataqaanaa doctor siciid walaalaha okay shaqo wanaagsan
Dhowr jirka kora caaw waaro. Waay. Waay, waay.
waayahay Amaan baan namuudi.
waayahay eedan mahadsantiin lamada abwaan su-aalaha daraarta waliba iskulaha xaafadda salaame b halow salaame
hello idaacadda warsan
su-aalo lamaad ee tartanka uu ka dhigan fura waa su-aal diini ee waliban dhiyaase sadatan sheeg magayaalka sagaalkii xaas ee rasuulka ku amooday sheeg sagaalkii xaas ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku amooday mar saddexaad sheeg maga- magayaalka sagaalkii xaas ee rasuulka calayhi salaam uu soo ku amooday jawaabtaasan ku rajeen insha allah
ayluku badinay hoy ayluku badinay hoy buuga tartanka birtaa ku gal baratanaa jare buuga tartanka birtaa ku gal baratanaa jare kookoo bilaawa ha taaliis bilaaway birtaa ay ku baneen koko bilawa hatalis bilawe dadka ay ku bane anni badan e anni badan e ka babaniya anni badan e anni badan e ka babaniya बेमल पधायो हावल बरसी जेल والقضايا ها والبركي بجيت لقالكوي ما القضايا ها والبركي بجيت لقالكوي مل پدارو ہو ول برکی بجے گال کو
هلو سلامي هلو سلامي
هلو إذاعة ورسن جوابك
بسم الله والصلاة والسلام اللهم وفقنا الجواب سؤال جوابية الاسكتين ميبواها سودة بنت زمعة عائشة بنت أبي بكر ميمونة بنت حارث زينب بنت جحش جويرية بنت حارث زينب بنت حارث أم س- أم س- أم السلم زينب بنت حارث أم سلمة صفية بنت حيي آه، حفصة بنت عمر
كانت بجوابته
سودة بنت زمعة عائشة بنت أبي بكر ميمونة بنت حارث زينب بنت جهش جويرية بنت حارث زينب بنت حارث أم الس- أم سلمة صفية بنت حيي حفصة بنت عمر رضي الله عنها
صحيح قالت قدق
waayahay su-aali lamaad oo diiniya waana la weydiiyey tartamyaalka xaafadda salaamey b jawaabtii oo ku biyan su-aalaas weliba watoo sax e walina iyo saas ka heleenaa lama dhibcood waayahay e muxudiin ma bajelada lahayay in iyo ka nagaan e, tartamayaasha xaafadda e, salaamey b e, magayaalka jawaabtii oo ku biyan e, waana tartiib iyo ninka sheegan هلو سلامي جوابتك انا قبل
een marlama tadiinu kanagna su'aalashiika jawaabtay mayba nagdaa tahe sawdata bintu zama aishata bintu abi bakar eh, maymunata bintu xaaris zaynab bintu jaxash juwayriyata bintu xaaris umu salama safiyata bintu xiyay xafsa bintu cumar ramlata bintu abi sufyaan
وايهي صحيح قالت قدق
waayahaya su-aalii la weydiiyey tartamyaalka xaafadda salaamay b jawaabta iyo ku biyan su-aalaas diiniga hayti weliba waa toosax aan hayna هلو حافظي ديده
halow radio warsan جوابته
jawaabta waliba nagadaate عدكين كورن قاعدة جوابته
jawaabta waliba nagadaate saxdaa doonta caaisha xafsa sawda safiya mona samla zaynab juwayriya hindiya
كانت مركل
عائشة حفصة سودة صفية ميمونة رملة زينب جويرية هندية صحيح قالت قدق waayahay su-aalii eh, diiniga hayti ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda salaamay b ku jawaabi waayen walina reed lankanagay tartamyaalka xaafadda ideeda ee si ku faa'iidaysi ahaan eh jawaabtii ku biyan ideeda ee su-aalaas waliba wato sax ee walina iyo saas ka helena hal dhibcood oo faa'iide eh أبوي هيك عدو اسمع عوانم هاي موفع موفع شايع وعوني موفع شايع آه مصبار كران كرو بسباسي في الفلسة دبيل كدرسو مع اني هرقب ما ابو سمو آه إليك باول كان عاوة نظر على قفوره ميت آه.
يا سامع رقم خلي بعود وحايد قالوا وكل لا قادي مدير وشجع سبو جيتك صدقك اهي هلو إدادة
هلو راديو واتسون إدادة دقام فرص سؤال سدحات آه، ترتنك أوكا دنيا كلنا نقداسة سؤال كوات أو بيولوجيا ولبا دياسة سدتن ولبا شيغاسة ama tiriyaase abla ablaynta bisadda af soomaali ka sheeg jawaabta marlamaadsiinkanogoy ideedda ee su-aalii koowaad oo biolojiya weli bandhiyaase sida tan weliba sheegaase ama tiriyaase abla ablaynta bisadda af soomaali ka sheeg jawaabta mar saddexaad xaafadda ideedda dhiga fura weliba sheegaasana ama tiriyaasana abla ablaynta bisadda af soomaali ka sheeg jawaabta insha allah
ayluku badinay hoy ayluku badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare kow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe berka ay kubane anni badan e anni badan e kababaniya anni badan e anni badan e kababaniya ben mal padayo wal barsi bajel galko ben mal padayo wal barsi bajel galko مل صدايو وال بركي بجيل دالكو مل صدايو وال بركي بجيل دالكو
hallo ideedda hallo raadi horta waxaan ugu codsanayn aan maran ka dhacnayn kanada su-aala
hallow ideedda jawaabta hallo raadi hortan waliba codsanayn aan mar su-aala tiracnayn kanaya ma cusdilaaytan su-aala aan maran tiracnayn kanaya waqtigin dhammaaday hallow salaamay
halo idaacadda warta jawaabta
su-aalaad jawaabtii haddii isku dayna may buu ahaa labaatiin liyo
kanag
may buu ahaa su-aaladaydi jawaabtii haddii isku dayna labaatiin liya buu
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aal ilu weydiiyey tartamyaalka xaafadda ideeda ee ku jawaabi waayan walina si ku faa'iidaysiya lan horjeeyey tartamyaalka xaafadda salaamay b salaamay b jawaabtii ku biyan su-aalahaas ku faa'iidaysiga hayti waliba watoo sax aan hayna Iwalan, hayajwaro iwalan.
cunay cali iyo cun. Ah.
بوكيني هاي انا بوكيني ها ها ها عفوا اذا محل ابو علا اذا هاي نفسي.
adu way kan saastay horta hay بوكيني baawarasinkutabaay fuy fuy miya fuy دعوه بدل بابوك انا مقوها يعني jawaabta tala jawaabto nyawtua هم.
digidli nyawto
Mhm.
saaso af soomaalika sheegmeerna Ah, digidli nyawtu
jaakol mise dhigdi baaliya
jawaabta
jirinka hooskiisa
waayahay guddiga
سؤالي كسويتان لما لي سف سؤالي كسويتان لما لي سف ويبا سورسي كشافيا سي قد بقى سؤالو ورسن ويبا سورسي كشافيا سي قد بقى سؤالو ورسن قد بقى سؤالو ورسن guddiga su'aalo warsan bismillaah waa su-aali saddexaad oo ah su-aal biology ah islamarkaasna la warsaday tartamyaalka xaafadda ideeda ee ooyaa ku jawaabo waayano si ka faa'iidaysa elan hor dhankii tartamyaalka salaamay b ayaan ku faa'iidaysada waayeen su-aala soon dhiyaasi sheeg may sheegase mase tiriyaase abla ablaynta nyawta ama bisada af soomaali ka sheeg jawaabta may banagadaase kow boqortooyo anamalia xayawaan ah lamo faylam adhaxley ah saddex faylam hoose lafdhabarley ah afar gacal ama naasley mamalia shan dir ama dugaag lix bah filidi ama filidia sinji filis guryeed ama felis domestic su-aalo jawaabtay haddii marlamaadkanaga meybua kow boqortooyo anamalia xayawaan ah lama faylam adhaxley ah saddex faylam hoose lafdhabarley ah afar gacal naasiley ama mamalia shan dir ama dugaag lix bah filidia sinji ah filis guryeed ama felis domestic walaalanka sow
waxay ku faa'iidaysteen
nyaalday lisla hadanahay waa haywaan walay weeraay daan habar dugaaq ama nin isku weertay bay ka dhayn
su-aalaha dareerta weliba laha salaamay halow salaami
halo
salaami idaacadda warsha salaami dhega anfura su-aalaha siinka dareerta waa su-aalii afaraad ee tartanka uu ka weliba dhiyaase sidatan waana biology weliba sheegaasana magaaga lanki inku horeey oo cilmo abla ablaynta ka dhisan sheeni magaashii iyo xilligii ama muddadii usu noolay marlamaad siinkanogoy weliba sheegaasana lanki inku horeey oo cilmo abla ablaynta ka dhisan sheeni magaashay iyo muddadii usu noolay mar saddexaad salaami weliba lasiinku faday su-aal biolojiye jawaabtiye weliba sheegaasana lanki inku horeey oo cilmo abla ablaynta ka dhisan sheeni magaashay iyo muddadii usu noolay jawaabtaasin ku rajeen insha allah
buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare kow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee kow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee anni badan ee anni badan ee kan kabaabaniya anni badan ee anni badan ee kan kabaabaniya been mal fadayo oo wal barsi bajeelagaalako mal fadayo oo wal barsi bajeelagaalako mal fadayo oo wal barsi bajeelagaalako mal fadayo oo wal barsi bajeelagaalako
halow salaami salaami halo idaacadda warsha jawaabta
jawaabta weligu waa ahaa aristotle ee taariikhday usoo noolayna may buu ahaa saddex boqol iyo tan iyo afartii yadhal dhimanaha kiriste
tanag
aristotle bayna shallayna saddex bool iyo tii afartii before christ ilaa saddex bool iyo tii siyeed
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii biologiga hayti ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda salaamay b jawaabtay ku biyeen su-aalaas waliba wato sax aan hayna halow ideeda
halo radio wartan jawaabta
jawaabto waliba nagadaashe carlinius sanadkiisu noole waliba waa tumid kun todoba boqol iyo todobadii labaatan iyo sideedii may janaay iyo tumnaad kun todoba boqol iyo toddobaatan sideed
kanag ba kanag
carlinius kun todoba boqol waliba noole kun todoba boqol iyo todobadii ilaa kun todoba boqol toddobaatan iyo sideedii
kanag markel ideeda jawaabta kanag
carlinius kun carles linius Aha.
waa kun todoba boqol iyo todobadii noolay ilaa iyo intan dhexaysii kun todoba boqol toddobaatan sideedii
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii salaamay b ha haraan marti ama ha ku jawaab waayen walibaa la horjeeyey ideeda e ideeda ee jawaabtay ku biyeen su-aalaas waliba wato sax aan hayna
waa hagaag jaakoley jawaabta
jawaabtee waa deegaankana Hmm.
guddiga lagu siiyey guddiga
waayahay Ah.
guddiga
su'aalii ka suwaytan lamaadii saf su'aalii ka suwaytan lamaadii saf waybaa suuradsi ku shaafiyaase gudbiga su'aalo warsan waybaa suuradsi ku shaafiyaase gudbiga su'aalo warsan gudbiga su'aalo warsan gudbiga su'aalo warsan
su-aali afraad oo ah su-aal biology ah isla markaasna la warsaday tartamyaalka xaafadda salaamay b oo ku jawaabo waayano ka faa'iidaysanaan hordhiki tartamyaalka ideeda a ooyaan ku faa'iidaysado waayeen su-aala soo andhiyaasi sadatan sheeg lankii aan ku horeeyay oo cilmi abla ablaynta usa ka dhisan shaani magaashay iyo xilligii usa noolayay su-aala jawaabtiya may banagadaasa carol fon oo usa noolayay antan dhexayti kun todoba boqol iyo todobadii ilaa iyo kun todoba boqol toddobaati iyo sideedii su-aala jawaabtiya haddaba may base saxan dhowa ee hadhowaayay tartamyaalka ideeda ee ooyo ka sheegeen magaaga carol linia laakiin qofka magaasha meel eray carol fon sanadana se sax ayaan sheegan waa kun todoba boqol iyo todobadii ilaa iyo kun todoba boqol toddobaati iyo sideedii xusni
hagaag xuseen iyadaa mahadsantaa su-aalaha dareertoliba iskulaha xaafadda ideeda ee halow ideeda
halo radio wartan
xaafadda ideeda iga fura su-aalaha sinka dareertolib waa su-aali shanaad ee tartanka uu ka dhimi kalena nagadaasa su-aali koowaad oo kemistry ee waliban dhiyaasee sidatan meegamool iyo kajara boqol sagaalun iligaram oo fosforic acid ah marlamaad sinkanagoy xaafadda ideeda ee su-aalo kemistryu waliban dhiyaasee sidatan meegamool iyo kajara boqol sagaalun iligaram oo fosforic acid ah mar saddexaad meegamool iyo kajara boqol sagaalun iligaram oo fosforic acid ah
ayluku badinay hoy ayluku badinay hoy buuga tartanka bergaa ku gal baratan haajare buuga tartanka bergaa ku gal baratan haajare kokow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku balee koko bilawa hatalis bilawe berka ay kubane hadaad ee hanka baabaniya ಅಲ್ಲಿ ಬಾದಲ್ ಏ ಅಲ್ಲಿ ಬಾದಲ್ ಏ ಹಂಗ ಬಾಬನಿಯ ಬೇಂಗ್ ಮಲ್ಪದಾಯೋ ಹೋವಲ್ ಬರ್ಸಿ ಬಗೆಲಗಾಲಕೋ ಬೇಂಗ್ ಮಲ್ಪದಾಯೋ ಹೋವಲ್ ಬರ್ಸಿ ಬಗೆಲಗಾಲಕೋ ಬೇಂಗ್ ಮಲ್ಪದಾಯೋ ಹೋವಲ್ ಬರ್ಸಿ ಬಗೆಲಗಾಲಕೋ مل پدارو ہو ول برکی بجے رگال کو
هلو إذا
halo radio wartan جوابته
jawaabta waliban ay u doontee saxdaas socoto sagaal todoba dhibic sagaal mool edgar
كنك
zero point five mool صحي قالت كدقة
waayahay su-aalii la weydiiyey tartamyaalka xaafadda ideeda ee jawaabtiyo ku biyay su-aalaas walay buwato sax mahayna هلو سلامي
Hello, yaad wadaag.
wadagni waqtiga sinkadhiir ha lahaadasan dhextaal ama guddiga siyaana jawaabtaas insha allah
سؤالي كسويتان لما ذي سف سؤالي كسويتان لما ذي سف ويبا سورسي كشافيا سي قدق سؤالو ورسن ويبا سورسي كشافيا سي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
su-aali shanaad oo ah su-aal chemistry ah isla markaasna la warsaday tartamyaalka xaafadda ideeda e ooyaa ku jawaabo waayana ka faa'iidaysanlan hordhiki tartamyaalka salaamey b ooyaan ku faa'iidaysado waayana waqtiga ka dhigi su-aala soon dhiyaasi sidatan megamol yaka jarta boqol sagaali iligaram oo phosphoric acid ah su-aala jawaabtee meyba nagadaase lama mool su-aala jawaabtee meybwa lama mool
su-aalaha dareerta welibaa laha salaamey halow salaamey halow salaamey
hello
halow salaamey
hello radio warsan
salaamey walisin ku codsadaane idaacadda la dareertan hobisin la hadalno hornoor la hadallan waa codsi su-aalaha dareerta isin isku le weliba waa su-aali lamaad oo chemistry ah weliba andhiyaase sidatan meegamool iyo kajara labaatan isiyeed dhabiisin shan garam oo ah almunium sulfate mar lamaad hoobasinkanaga meegamool iyo kajara labaatan isiyeed dhabiisin shan garam oo ah almunium sulfate mar saddexaad meegamool iyo kajara labaatan isiyeed dhibic shan garam oo ah almunium sulfate jawaabta siin kala jeena insha allah weeroona lix daqiiq oo hadala shirihaysa ka ganaaxinyaha dhow insha allah
ayluku badinay hoy ayluku badinay hoy buuga tartanka barkaa ku gal baratan haajare buuga tartanka barkaa ku gal baratan haajare koko bilaawa hataalis bilaaway barkaa ay ku banee koko bilaawa hataalis bilaaway barkaa ay ku banee ಅಲ್ಲಿ ಬಾದನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾದನೆ ಸಂಕ ಬಾಬನಿಯ kanka baabaniya been mal badayo oo wal barsi bajeelgaalako been mal badayo oo wal barsi bajeelgaalakooy mal fadaayo oo wal barki bajeelgaalako beeg mal fadaayo oo wal barki bajeelgaalako
hallow salaami
halo idaacadda warsan jawaabta
su-aala fiikii jawaabtii haddii isku dayna wayba nagadaa tahee shan dhibic labaatii limool kanag mar kale
shan dhibic labaatii limool sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii hayti su-aalka misri waana la weydiiyey tartamyaalka xaafadda salaamey b jawaabtii oo ku biyan su-aalaas waliba wato sax aan hayn hallow xaafadideeda
halo raadi warsan jawaabta
jawaabta waliba nagabi doontee four twenty twenty eight mol
kanagba four point twenty eight mol
sax iyo qalad guddiga
su-aalii la weydiiyey tartamyaalka xaafadda salaamay b ku jawaabi waayeen walibase ku faa'iidaysi ee lan horjeeyey tartamyaalka xaafadda ideeda e ideeda e jawaabtii oo ku biyan iyoona su-aalaas waliba wato sax
hee aan Ya.
hayna
weerow
sax eleeba usunuun makeliyaadanen ku guurisi balaa maynin dangalo haddana xafadale meerta waarow me aan jawaabo usigaytay ha hadda iska day walaasna lamada mean iid infadayto ahni halaasala su-aali oo xaafadaha ku nooga meen ha inkanagta mi ala geli waxaanay dulqaado kale waani halaas ilaahay la ogmaayo waa
jaakuley مجد يوصل والله
matalan si haymay ما يقول كده وجه yaa dadka badan yahay oo tumun tumun fadhi ama ku nooga meen unshileedaha nin fiir مين اللي ضاقنا هاي كون والله
waayahay guddiga iyo ku wareejiyaan
su'aalii ka suwaytaan lamaadii saf su'aalii ka suwaytaan lamaadii saf waybaa suursii ku shaafiyaase guddiga su'aalo warsan waybaa suursii ku shaafiyaase guddiga su'aalo warsan guddiga su'aalo warsan guddiga su'aalo warsan
بسم الله وسؤال لهاد أو السؤال كمستري أسل مركز نلور سري ترتميال كسلامي بي أو يوكو جواب ويانو كفايدة سان لنهر لكي ترتميال كحافظ إذا داء أو يوان كفايدة سدوين سؤال سون رياس سدتان ميغامول يك جرت لواتي سيد دبيع شنغرام أو ألمونيوم سلفيت أه سؤال جواب تيمي بنغراسة هل لهوس لكي تمي إلاما أما 0.08 su-aala jawaabtay haddii marlamaadka naga meebu ah hal la hoos dhigay tuma ilama mase eber dhibic eber siyeed
waa hagaag weli ka alay xaafado iyo abwaanada banta jawaabtaasay meel ka qoradan su-aalaha dareebta waliba laha xaafadda ideeda ee hallow ideeda
halo raadi warsan
diyaar garooba su-aali toddobaad ee tartanka uu ka dhini kala nagdaasa su-aali koowaad oo fiisigas e wali bandhiyaase sidatan tareen iyo kutabi boostaaja karaarshayna may bahaayay siyeed mitir bir second square muddo dheeraase labaatan second ee hasaar masaafada use dabooli tareenka muddada labaatan second ah b masaafada use dabooli ilbiriqsiga tum ishan second ah mar lamaad siinkanogoy xaafadda ideeda ee su-aaley toddobaad oo fiisigisa tareen yo kutabi boostaaje karaarsheename bahay siyeed mitir bir second square muddo dheeraasi labaatan second ee hasaar masaafadu usidabooli tareenka muddada labaatan second ah b masaafada usidabooli ilbiriqsiga toban iyo shan second mar saddexaad wabakanaga su-aalo fiisigiisu wali bandhiyaasee sidatan tareen yo ku dhaqaaqi boostaajo karaarshiinamay bahaay siyeed mitir bir second muddo dheeraasi labaatan second hasaar masaafada usidabooli tareenka muddada labaatan second ee b masaafada usidabooli ilbiriqsiga toban iyo shan second
ayluku badinay hoy ayluku badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare kow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe berka ay kubane anni badan e anni badan e sank babaniya anni badan e anni badan e sank babaniya beng mal pagayo howal barsi bajel galko beng mal pagayo howal barsi bajel galko mal fadaayo wal barki bajeelidaalko mal fadaayo wal barki bajeelidaalko
halow ideeda
halo raadi wartan jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا هذا الجواب ايه ولد بوا بوالي اللحظن متر بي وبوالي لباتن متر ايه
كنكتب وبوالي اللحظن متر بي وبوالي لباتن متر
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalaasa la weydiiyey tartamyaalka xaafadda salaameey b jawaabtii ku biyan waliba wato saxan hayna waa halow salaamay
halow idaacadda warsan jawaabta
ee mayba habaasee lama kun iyo shan boqol mitir diina mayba habaasee lixdan mitir sax iyo qalad guddiga
waayahay dhugunsidayaal waliba raaligelin ku biyaya su-aali haddoo ideeda iskula haayeen waana ana ka sheegay ee salaamay inayo qaladeen balse ideediya lahaytii balse ideedina qaladi waliba se ku faa'iidaysiya lan horjeeyay su-aalan xaafadda salaamay b salaamay b jawaabtan iyo ku biyeen ee se ku faa'iidaysi ahaana lan horsheenay su-aalan waliba wato sax aan hayna
halow weron haa halo weero ku jawaabeyno mayd baahan boqolkiiba sagaalan iyo sagaal dhibic boonti five zero square oo x square ee ngaaday tumilan boqolkiiba labaatan iko zero xufaarid tarin wale faasan war saasana wanga geeran kintinaynew iskoogdeydoo lehada wada goonisheew sidaa dhan husna bajeeriyan galbinneemu warsanko un xaafido adun fadhiinama un xaafid miyinidaal waayahay kaa koley
baalay barora barhagarorolay waan iilaba boodi nanki eri been uduu soo sheegay
waayahay guddiga
su'aalii kasuwaytan lamaadii saf su'aalii kasuwaytan lamaadii saf ويبا سورسي كشاف ياسي قد بقى سؤاله ورشن ويبا سورسي كشاف ياسي قد بقى سؤاله ورشن قد بقى سؤاله ورشن قد بقى سؤاله ورشن
todobaad oo ah su-aal fiisigiis ah isla markaasna la warsaday tartamyaalka xaafada ideeda ah oo ay ku jawaab waayeen ka faa'iideysan lan hor dhigi tartamyaalka salaamay b oo ayaan ku faa'iideysado waayeen su-aala soon dhiyaasa sida tan tareen yama baa ku dhagaagay bustaaja karaarshay u sideeray siyeed mitir bar second square muddo deeras labaatan second ee xasaar masaafada usadabolow tareenka muddada labaatanka second b masaafada usadabolow ilbirigsigii tumi ishan second su-aalaas jawaabtay may banagadaasa kun e maybwa kun iyo lix boqol mitir bna maynagadaasa boqol tumi iyo lix mitir jawaabta haddii kanaga maybwa e maynagadaasa kun iyo lix boqol mitir bna maynagadaasa boqol tumi iyo lix mitir
su-aalaha daraata welibaa laha salaami b helo salaami
helo midaadi warta diyaar garooba su-aali lamaad oo fiisigiis ee dhinac kala nagdaasa su-aali siyeedaad ee tartanka uu ka xoog deerow siyeetum newton iyo kadhi shayna gaansho kujara xagaldhon soddon iyo shan digrii maybana barxi'ey ama yaray masaafo deeraasa shan mitir sheeg howlo la gobaday mar lamaad siinkanagooy salaami xoog deerow siyeetun newton iyo kadhi shay nagaansha kujara xagaldhon soddon iyo shan digrii maybana barxiyey ama yaray masaafo deeraasa shan mitir sheeg howlo la gobaday mar saddexaad xoog deerow siyeetun newton iyo kadhi shay nagaansha kujara xagaldhon soddon iyo shan digrii maybana barxiyey ama yaray masaafo deeraasa shan mitir sheeg howlo la gobaday jawaabtaasan ku rajeen
ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare kow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee kow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee anni badan ee anni badan ee tanka baabaniyaa mal fadayo wal barsi bajeelgaalko mal fadayo wal barsi bajeelgaalko mal fadayo wal barsi bajeelgaalko mal fadayo wal barki bajeegaalko
halow salaami jawaabta halo
jawaabta
halo midaadi warta jawaabta
saddex boqol labaatan todoba laba liidin iyo afar newton kanag saddex boqol labaatan todoba laba liidin iyo afar newton sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali siyedaad ee tartanka uu ka luweydiiyey tartamyaalka xaafadda salaamiye b jawaabtii oo ku biyan waliba wato sax aan hayna halow ideeda wakhtiga sinkudhi eeda maasantiin guddiga
كسويتان لما ذي سف سؤالي كسويتان لما ذي سف ويبا سورسي كشافي آسي قدق سؤالو ورشان ويبا سورسي كشافي آسي قدق سؤالو ورشان قدق سؤالو ورشان قدق سؤالو ورشان بسم الله وسؤال سيادة أو السؤال في سيسا أسأل مركز الورسلي سلامي بي أو يكو جواب وأنا كفائدة سألم هردك وقتك الأمادي سؤال آه ترتميالك إذا دعا سؤال سون ليا سيسادتان هوك ديرو سيتون نيوتون يمي بكدي نغانشو أسك جارة حقل دون صدان إشان ديجري هس مينا بي مثل مينا جاري مسافة ديرس شان متر sheeg hooli la gobadi su-aalaas jawaabtee may banaadaase saddex boqol labaatan iyo siyeed juuro jawaabta dhikanagmaybwa saddex boqol labaatan iyo siyeed juuro
waayahay lamada xaafadood qadka kasii jira insha allah su-aaloogii dhextaalka iyo lahdeeri dhegeystayaalka barnaamijka tartanka la dareer waliba weero korana telefoon nambarka toddoba toban iyo afar toban iyo toddoba eber eber su-aalo koowaadna weli lagu baahanyaa codkayo dheega doonaan hantiyo sheegan qofka ayey iyo xilka usaa gobaday codka sakana ku bacdiisan dheega doontan yoolalasin ku faday qofkaas codshay magaaga saddexan iyo xilka usaa gobaday
waa lala hadlay in la wada hadlo oo laga daayo ummadda dhibaatada ayaana laga hadlayay halkaa marka ay marayso arrinku waxaan arkaa qaatan adduun kolleyba magaaladii laga baxay haddee dadkii runta ahaa ayaa hadda bilaabanayo oo ah hadda haddii xabadii joogtay hadda dalkii guryihiisa intaasoo sanado korkii inta hayay hantiyu hayay inta wax ku dhisay gurigii uu burburay oo hadda aan sawirada iyo telefishinada ka arkaya gabadhii oo baarihii oo baarka hadda waxay qaadanaysaa muddo dheer ayadana in la soo celiyo madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa
iyo sii doonaa insha allah codkaas iyo lagu baahanya dhegeystayaالka intiyo sheegan halo asalaamu calaykum walaal raadiya isku gaabay ama isku dame magaaga iyo xaafadda isxaaq xuseen weli raadiya ana deerahay isku gaabay ama isku dame beliis mahaye horan horan gudugal waayahay jawaabta si sax ee mankaasna codkaas hata dhegaasan iyo dhisan ku baahanya qofka ay iyo xilku saa qobaday halo asalaamu calaykum walaal maagay xaafadda haye barnaamij kobla darar toran gudugal
madaxweynihii hore soomaaliya waayahay magaca saddexaa ninkanag
maxamed cabdullaahi maxamed maxamed cabdullaahi maxamed xaafadan
tawfiiq tawfiiq waayahay nambarkana
lambarkay faraaga todoba toddoba
toddobaatan todoba aha
lixdan haye
lixdan siyeed waayahay jawaabta si saxan sheegtay eedaa mahadsanta dhegeystayaalka weli baan ku baahnaa codkaas ka laha dareera qofkuusa eyi iyo xelkuusa gobaday
markaan khilaafka iga jibeen markaan khilaafka iga jibeen idinkoon lix ah oo layla sarkaala oo kollay adiga iyo yuusufleed ya walaahi wayga humbulayay laakiin waa idinka galkala kana idinku horey
halow dhegeystaha iyo fiiriyaana nasibkan walaal asalaamu calaykum walaal maagi xaafadda maxamed cabdinuur xaafad waa beryahaye horan gudugal barnaamijka codkii lamaad hati dheegaasi ahay waayahay dhegeystahaas ku dhiisini barnaamijka dhegeystaha kale iyo siyaalo asalaamu calaykum walaal magaci xaafadda horan gudugal أيوه شيخ شريف شيخ أحمد ويا هج وابتس الصح من شيخنا dhegeystaha kale iyo fursad siyaana oo ilaahaa kanagada qofkii inka dambooyey kubacad xaafido iyo su-aalash kanagadan helo asalaamu calaykum raadiyaa isku dami walaal ama isku gaabi ama isku dheeray magaaga saddexan iyo xaafada yusuf sheekh maxamed nuur xaafadana
buurakaba buurhakaba haye ee, jawaabta
magaceena farmaajo waayahay jawaabta makasna codkaasi waabuuna ku jawaabnaa weliba hayay madaxweynihii hore ee dowladdii kumeeldeerka ilaahay naxariisaa cabdulaahi yuusuf axmed xaafadoogii iyo anagadaana dhinaga su-aalo oo ilaaraalkanagada marka hore xaafado aan weere intiqadka xaadarka in iyo in kale halow xaafadeedeeda
halo radio warsan halow salaame hello radio warsan su-aalaha daraarta weliba laha xaafadda ideeda ee ideeda dhega fura su-aali kowaad oo xisaab ee hasiinka daraarta inay kalena nagadaasa su-aali sagaalaad hooska mayn joogshay ay boqol soddon iyo sideed mitir yami baa usadeeray barjiefham injarta minka saddex boqol iyo toddoba mitir mayo xagaalla kacsan ee iriida marla mahadsanka nogoy xaafadda ideeda su-aalo xisaabo hoos gura joogshayna ay boqol soddon iyo sideed mitir yimi baa deeray barjiif ham injarta minka saddex boqol iyo toddoba mitir mayu xagaalla kacsan ee iriida mar saddexaad dhiga fura ideeda ee hoos guro joogshay ay saddex boqol soddon iyo sideed mitir waa boqol soddon iyo sideed mitir yimi baa deeray barjifan injarta minka saddex boqol iyo toddoba mitir mayu xagala kacsan ee iriidi jawaabtasan ku rajeen
ayluku badinay hoy ayluku badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare kow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee kow bilaawa hataa liis bilaawe berkaa ay ku banee anni bahadan ee anni bahadan ee tanka baabaniya anni bahadan ee anni bahadan ee tanka baabaniya been mal fadaayo hoowal barsi bajeelgaalko mal fadaayo hoowal barsi bajeelgaalkoy mal fadaayo hoowal barsi bajeelgaalkoy mal fadaayo hoowal barsi bajeelgaalko
halow ideeda
halo radio warsan jawaabta
jawaabtooda banaagu ontonte two twenty four
codka koron qaadkanagba
two twenty four
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali la weydiiyey tartamyaalka xaafadda ideeda ee jawaabtii uu ku bixin su-aalaha sahayti su-aal xisaab ee welibuuto sax aan hayna halow salaame
hello idaacadda warsan jawaabta
jawaabtiyaad iska dayin mayba nagadaase labaati afar ebe lama digri kanag
labaati afar ebe lama digri
sax iyo qalad guddiga
su-aali la weydii ideeda ee ku jawaabi waayeen weliba si ku faa'iidaysi ahaan lan horjeeyey salaamey ee waa salaamey b salaamey b jawaabtii uu ku biyeen su-aalaas weliba wato sax aan hayn hallo wero wero hallo wero ma dhegeystayaal dhegeystayaal dhegeystayaal kale hadalaya inte annahay macna yo ando waay hallo wero jawaabta tiyaabtan jaakol hey
sakar erbisolooninka dheeli sidishiid galli sakar sheerowsan dhalli sakar shibid eri dhamaaye sakar sakar su-aalo tamay jawaabto tamaya hay fiireen kubatana waayahay guddiga
سؤالي كسويتان لما ذي سف سؤالي كسويتان لما ذي سف ويبا سورسي كشافيا سي قدق سؤالو ورشان ويبا سورسي كشافيا سي قدق سؤالو ورشان قدق سؤالو ورشان قدق سؤالو ورشان بسم الله waa su-aali sagaalaad oo su-aal xisaab ah isla markaasna la warsaday tartamayaalka ideeda e ooyo ku jawaab waayana ka faa'iidaysan laan hordhigi tartamayaalka salaamay b ooyo ku faa'iidaysada waayeen su-aala soo andhigaasi sida tan hoos ming oo joogshay usay boqol soddon iyo siyeed mitir yamay badeerey barjiif haan usa injaarta minka saddex boqol iyo todoba mitir mayu hagala kiisan ee iriida su-aalaas jawaabtee may banagadaasa labaati afar digri iyo toban minit su-aalo jawaabtay haddii kanaga mayb waa labaati afar digri iyo toban minit
waayahay wala rajeena intii xaafado iyo dhegeystayaalkaba ku faa'iidaysateen su-aalaha dareerta waliba laha xaafadda salaami b hallo salaami
halo idaacadda warsan salaami su-aaliyo tobanaad ee tartanka uu ka dhiga anfura waliban dhiyaase sidatan xidid saddex jibaaran yamiba kadha jare lama tibxaalae x minus one haddii yarlamid ate lama mayu qiimaga x mar lamaa toba sinkanaga salaamay su-aalo waa ti tobanaad waana ti lamaad oo xisaabe xidid saddex jibaaran yo kadha jara lama tibxaala x minus one haddii yarlamid ate lama mayu qiimaga x mar saddexaad salaami xidid saddeji baaran yo kadha jara lama tib xaale ee x minus one haddii yarlamid ate lama mayu qiimaga x jawaabta siin ku rajeen insha allah
aylikoo badinay koy aylikoo badinay koy duuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare duuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare kow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe berka ay kubane anni bahadan e anni bahadan e tank babaniya anni bahadan e anni
سلامي هلو إذاعة ورسن جوابته
سؤال الجواب كذي نفكدينا إكس ميبا لما تتاع سقال
كانك مركلة
ميبا باتي سقال صح يقالت قدقة
waayahay su-aale xisaabtaha si ay la weydiiyey tartamyaalka xaafadda salaamey b jawaabtii oo ku biyan weliba wato sax ee walinayo saas ka helaynaa lama dhibcood
أيوة أنواع أنا هان كيا ما هرت
ما ينكتي كوهد تيا تكن تاجرايا لما دفع السلام أنا يبجي وسكو كتير هم درمي دي عاجز كاسكو كات يا قدومي كم كنا يلوس هكذاي ما هو كده عن تجار كان سيان كتن أو كورا لما دفع لنا أنت
هلو هلو حافظ إيديده
هلو راديو ورسن ideedan diyaar garooba su-aalii tomi koowaad ee tartanka uu ka dhinin kala nagadaasa su-aalii koowaad oo taariikhe welibaan dhiyaase satan sheeg xilligii yasiid ibnu mucaawiya khilaafada gobdi iyo xilliga usugudegi khilaafadda adoo ka sheegaase hijirihaan xaafadda ideedaho basinkanaga su-aalo welibaan dhiyaase satan sheeg xilligii yasiid ibnu mucaawiya khilaafada gobdi iyo xilliga uuse ku degi khilaafada ada og sheegaasa hijirihan mar saddexaad sheeg xilligii yasiid ibnu mucaawiya khilaafada gobodii iyo gobodii iyo xilliga usuku degi khilaafada ada og sheegaasa hijirihan jawaabta sinkurajeen
berkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare kokow bilaawa hataalis bilaaway berkaa ay ku balee koko bilawa hatalis bilawe berka ay kubane anni badan e anni badan e kababaniya anni badan e anni badan e mal pagayo wal barsi bajel galko mal pagayo wal barsi bajel galko mal pagayo wal barsi bajel galko mal pagayo wal barki bajel galko
halow ideeda
soo idaacadda warsan jawaabta
lixdankii hijriyada ilaa iyo lixdan iyo afartii hijriyada
cod ka koran qaad kana jawaabta
lixdiinka hijriyada ilaa lixdii afarta hijriyada sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii taariikhda haddii aa la weydiiyey tartamyaalka xaafadda ideeda ee jawaabtii uu ku been su-aalaas weliba wato sax ah walina iyo saas kaga- ka qaadadeena lama dhibcood jaa kole microphone ka toosi
wale ni igu soo kacay sidaa ku dhahay dhabarka inaan kaaga joogo dhulka inaan kuu geliya rabacaw laba dhibcood ideeda hal dhibcood waxaa idin dhigay raadiga baydhabo hortiisa idin dhigaya hal dhibcoodna waxaa idin dhigay walaalaha dooreebe okay
hallow salaami
halo idaacadda warsan su-aalii tumii lamaad ee tartanka uu kan diyaar garooba dhiniga kale nagdaasa su-aalii lamaad oo taariikhe weli bandhiyaase satan sheeg sanadkii use abuu jacfar almansuur use khilaafada gobodii iyo xilliga use kadegi ad og sheegaase jawaabta hijirihaan mar lamaad tooba kanaga sheeg sanadii use abuu jacfar almansuur use khilaafada gobodii iyo xilligii use kudegi ad og sheegaase jawaabta hijirihaan mar saddexaad salaami sheeg sanadii use abuu jacfar almansuur use khilaafada gobodii iyo xilligii use kudegi ad oo jawaabta kase- ka sheegaase hijirihaan
ayluko badinay hol ayluko badinay hol buuga tartanka bergaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka bergaa ku gal baratangaa jare kowko bilaawa hataalis bilaaway berkaa ay ku banee koko bilawa hata alis bilawe berka ay kubane anni bahadan e anni bahadan e tank babaniya anni bahadan e anni bahadan e tank babaniya Deng mal pagayo hawal barsi bajel galko Deng mal pagayo hawal barsi bajel galko Deng mal pagayo hawal barsi bajel galko mal pagayo ho wal barki baje lagal ko
hallow salaami
halo idaacadda warsan jawaabta
su-aal jawaabtee duniska deni midba nagadaase boqol soddonli hijiridi ilaa boqol konton siyeedki hijiridi Kana.
boqol soddonliki hijiridi ilaa boqol konton siyeedki hijiridi sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii taariikhda hayti ee la weydiiyey salaamay b jawaabtii oo ku biyan weliba waa too sax ee walina iyo saas ka heleena lama dhibcood lama dhibcood yaa salaamey ana hadda hakahi walaakin hum muxsin walaagoos gaadgaadahay laakin hakada gaal ulaadgaadima dheere dheere lama dhibcood may basinka dhiibay gudoomiya xaafada salaame yaa salaam
waa yahay dhextaalku bacda su-aalo kale in gudbaan
waa usubaanin baryay iriidiyaa kanin batay bulshoodiyaa israatee bilaan imade waa usubaanin baryay iriidiyaa kanin batay bulshoodiyaa israatee bilaan imade yaa iska duubantay ilii bushiisan hayte ilii bushiisan hayte kabarisuto
halow ideedda
halo raadio watson ideedda su-aale tumin saddexaad ee tartanka uu ka dhinin kalaan nagadaasa su-aale koowaad oo dhaqan ah diyaar garooba waliban dhiyaase satan sheeg macnaaga ereyga burur sheeg macnaaga ereyga burur mar saddexaad sheeg macnaaga ereyga burur jawaabtaas in ku rajayaan insha allah
ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy buuga tartanka bergaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka bergaa ku gal baratangaa jare koko bilaawa hataalis bilaaway berkaa ay ku banee koko bilaawa hataalis bilaaway berkaa ay ku banee anni bahdan ee anni bahdaas ee hanka baabaniya anni bahdan ee anni bahdaas ee hanka baabaniya Deng mal padayo, hawal barsi, bajelga lukun. mal padayo hawal barsi baje lagal koy mal padayo hawal barsi baje lagal koy mal padayo hawal barsi baje lagal koy
halow ideedda halo raadio watson jawaabta
durur micnaa shay waliba dirir lanka markiisu dheelika sir oo kale dirir iyo lankase doorida sisarow iyo durur leere
kanag
sirid waliba lankase durur waliba lankasay sirir lanka markiisu dheelo oo kale kasir oo doorida iyo walaa sisaro lankase durur
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii tuman iyo saddexaad ee uu ka laweydiiyey tartamyaalka xaafadda ideeda ee jawaabtii ku biyan walid wato sax aan hayna halow salaami
halo idaacadda warsan jawaabta
su-aalatayda jawaabteedii maskidayn mayba nagadaase lanka markiisu saarka u kala dhiilow ouskadhi oo qayli qayladaadii tawridaadiikusrooya mayba lankasay bur sax iyo qalad guddiga
su-aali ideeda ee ku jawaabi waayeen weliba si ku faa'iidaysi ee la horjeeyey xaafadda salaamey b jawaabtii oo iibeen xaafadda salaamey b waliba wato saxan hayna
halow weerow jaakol hey Where are Uber?
mugnimia Uber, yeah. McGooman. Huh. McGooman.
suba ganaaxana dhibmalaha haa way deeri doona waqtishee maganahan dhime deeri doono ma dhuuman hay jawaabta roban dhuuman jawaabta mayb waa hun jawaabta baruuro durbac mata coortiisu durbac sufayl antaagi mata coortiisu baruuro
jaakol hey
Ana sinigaata idin sheegay qabanin.
waayahay jawaabta iyo guddiga سؤالي كسويتان لما ذي سف سؤالي كسويتان لما ذي سف ويبا سورسي كشافيا سي قدق سؤالو ورشان ويبا سورسي كشافيا سي قدق سؤالو ورشان قدق سؤالو ورشان قدق سؤالو ورشان بسم الله waa su-aali tumi saddexaad oo ah su-aal dhagan ah islamarkaasna la warsaday tartamyaalka xaafadda ideeda a ooyo ku jawaab waayano ka faa'iidaysanlan hordhigi tartamyaalka salaamay b ooyoan ku faa'iidaysada waayaan su-aalla soon dhigaasi sadatan sheeg ma anaaga erayga burur jawaabta haddii aana sheega maybuwa magaar yar oo lansuubiyow markii harli unagshe dhammada se use lang maala jawaabta haddii mar lamaad kanaga maybuwa magaar yar oo lansuubiyow markii harli unagshe dhammada se harle lang maala
su-aalaanka damboyta ee tartanka uu ka oo ah tantumiy afaraad weliba laha xaafadda salaamay b halo salaami
halo idaacadda warsan halo salaami halo idaacadda warsan waayahay su-aalo dhegan fura weliban dhiyaasee satan sheeg macnaaga ereyga magaar rooga rooga sheeg macnaaga ereyga magaar rooga rooga mar saddexaad sheeg macnaaga ereyga magaar rooga rooga jawaabta siin ku rajayaan
ayluko badine hoy ayluko badine hoy buuga tartanka berkaa kugal baratangaa jare buuga tartanka berkaa kugal baratangaa jare kuku bilawa hatalis bilaway berka ay ku bale kuku bilawa hatalis bilaway berka ay ku bale anni badin e anni badan e tank babaniya anni badin e anni badan e tank babaniya Bang mal pagayo wal barsi bajel galko mal pagayo ha wal barsi bajel galko mal pagayo ha wal barsi bajel galko mal pagayo ho wal barki baje galko
waayahay su-aaluun walibaa jawaabta ku rajeynay xaafadda salaami halo salaami halo idaacadda warsan jawaabta su-aalasid jawaabteed iskidayn mayba nagadaase dawlada markii unaga ku dhamada magaarka city unaga city oo eedii jiraa lagu ilan weelo oo saaladii dilka maarada iyo may badan kasay magaar ruuga sax iyo qaalad gudiga
waayahay su-aaliin damboyti oo ka luweydiyey tartamyaalka xaafadda salaamay b jawaabtii ku biyan weliba wato sax ee lama dhibcood iyana saas ka qaadadeen xaafadda salaamay b
هكذا س... يا يا هكذا جواب الرجال أنا ودعك إن شاء الله قالوا لك يا دي مدار قربوني لا تنبلاك الدين لما تبعد يا سلام يا سلام يا سلام صلاة نورك بالنديرنا لما تبعد بس يمكن يبي قدامي حافظ السلامي وهجاك أنت نتيجة أنك الأواقنا لحتى ير كبعد يسكن إلى دونه
سبان بريء تريد يا قلم بتك بشود يا إسرتي بلا إمر وسبان मान बढ़िए लीलिया फन बचे दुसोदिया इधरते बिलाई ಬರ್ಬಾಟಿಯ ಇಷ್ಟು ದೂರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಷಿತ ನಾಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಷಿತ ನಾಯ್ಕೆ ಬೆರೆಸಿತು ಬರ್ಬಾಟಿಯ ಇಷ್ಟು ದೂರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಷಿತ ನಾಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಷಿತ ನಾಯ್ಕೆ ಬೆರೆಸಿತು
waa hagaag guddiga ku sugaana natiijada insha allah oo ilaahay raali ku nagida inta arrimo kale aan dhadhagalna abwaangwaarow hamiinada bacda faqadaayda
oo ah oo hamiinada bacda u weydiisadaa waan helo doonta haya maya
maya anto seema fadhi maxamed salaada fadhi jiciiloo fadhi abwaanka fadhi maya weerow le ma helata maya
maya haddee wala iibi- sharci iibiyay ogtahay may may ibi intuu dhana ibi yaare hewa dhana ibi yaare
warqada darbigaaska dhinkan qodobka madaa iibiyay
kama warqad tama warqad may ibi wa tariga sidii oo maya qodobka mada wara waran iyo ka xadgudubtay may dada la ka hadgudubo
Waayo xaal.
orna keen ka doorin war ana tiri mada ay xaal inta guddiga natiijada kama shquulsanyi shan saac iyo todob daqiiqa saacatiita sheegahayta lix daqiiqa ishaleeda waramaas maana ad litu horta ma ka arbi sidaaba ami hore maana madina ganacdi liday yani ganacdi litu ma ka fiirsati oo maru baa qof sidaas hatoola halaayda meelahay waraasikiinka dheganta sidii aan wa- oo godobahay oo aan bedeli ma jara Eh, heer hoosaad waa leeyahay oo aan iibiino mase aan ku tallaabsadana ma jarna tumanday stuudiya ku maqnaaytay oga tumanday ah Mhm.
tumanday lisu aaluda bati dhimadon dhibco salaami ay siyahay ma babiinad waay deema liilya
wakti kii dareera guddigana diyaar garoobahan weero haya aniiba oga hantaan ay horunsoy mar ay horunsoy hata kin bilaawtay abilay may may jar maqo baroor deeq maka jarto hadal adag husni husni nuro nuro nurkay sa ilaahaygan galay dhifmareeraada dhigoolnimi dhigoolnimi la goobsadaa ay leemaan nuro nuraas ma mid galoro nurkay nuro hadal adag bes master xusni lididay horta may ku dhamo afar bateeraade sidi bate waleero bajaralin ahaan kala guddigina may daasma ani isugu hayana unun yoba isugu hayna yaa masin lidisanka dhamaatay guddigina kulli wayba arkan malayniyo natiijadii hadda ilko hore ha ka haayaan maadaama horen anatinka sheegaya muxsin ana ka eri gaal uleed gaadima dheerna ana ka eri si ad hadda shuxuurta may kuwermaad ini olaha ka goobadiya gerbuudi dhatun ilaha kii deeriya inaad horan fokatiya mayda dareemaayt hadda Mm. Uukule uuraad uuraad ya gooba roortay dee ayaargalanka dambuumaad kili ka eroodmaya haka deerinay mise hadda walaahid inkoo jarna u marayaas adag wadada sheega doona laakiin korwaayel wada hindhuu balla hindhumadaa korka dareen midlaha may kasto walla takadi adag
waraab caala suurba lataawaha yeeba sameeyda kuleys waa Mm.
sugaanaya kijiri ba kijiri aragan an haifie hosni an leesida ilitay dariyo maakoma chansaitum iku dariyada maraha hosni baroordiga kale dhegeystiya ama doodhow may baanta mxin haa kuhoogaya hadda may baa ka dhawaayay guddigii isa oo iyona markaasi sheegan natiijadii guddigiina diidana sii doona annana may baa inbatayo oy aragayan aragaase inaan kursiga isku kokaa oo banaanka aan isku seexo hadda koodasaan waay noo ka dhawaaga noo
waayahay natiijada iyo guddiga insha allah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله og meeba inta ka tartamayeen lama xaafadoo shalay salaamay b iyo ideeda e si oo sharci u ahay xaafad katumi la warsaayay todoba su-aal oo iyo xaq imlata hoob aan kamariya xaafada ideeda e meebaa la warsaday todoba su-aal todoba su-aal la warsaday meebaa ka jawaabtay labna su-aalood kumid ah si ka faa'iidaysi ahaan meebaan hadlay hal su-aal oo habaal martay salaamay b ideeda e dhibca iyo lokoyti guud ahaan shan dhibcood iyo lokoyti xaafadda salaamay b iyana meebaa la warsaday todoba su-aal todobadaa su-aal la warsaday meebaa ka jawaabtay saddex su-aal ku mid ah guud ahaan dhibca iyo lokoyti meebwa lix dhibcood wal faa'iida ina mahalna guulo og meeba hal dhibcood ka ratay xusniyow xaafadda salaamay b
cabdulaahi xamiin dambe iyadaa mahadsanta muxudiin adii weliba maxamed salaad xuseen iyo lamada agwaan weerow iyo jaakuley farsan yaqaana cabdirashiid haddii ilaahay usaa'ila weliba rajeey doonaa nin damba group d unoo ku gudi jirnaa in tartan xiise leh iyo dhamar lamada xaafadood towfiiq e iyo haabara b barlamaad yaa ka naga hamin damba diyaar garoobeen towfiiq e iyo haabara b insha allah
guutaan barnaamijkii tartanka iyo jadwalka idaacadda iyo asxaabta nin fayle iyo aayadooda qur-aanka kariinka ee qowlka eeba